habeen wanaagsan kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso siddeed iyo tobanka bisha juulaay ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan caawa idiin hayno waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo loogu baaqay inay xabsiga ka sii daayaan dad loo xidhay in ay xidhnaayeen dhar ka samaysan midabka calanka soomaaliya runtii waxaa keliya ee ay tabinayeen ay tahay in xorriyaddoodii loo sii daayo maanta aqoonsaday inay yacnihii dembigaa ay galeen ay ciqaabkoodii arkeen mar haddii ay intaasoo dhan xorriyaddoodii waayeen aadna runtii markii aanu shalay la kulmay u jeclaysanayay in xorriyaddooda loo soo celiyo
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan mid ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
shimbirtuulis badan oo dhulkii degii aqoon waayey marunbuu libaax labadii daan dalaq yidhaahdaaye inay edeebushay doora tahay baan isaga day daliil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waano doraadii middaan shalay lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeqahayn yaan isaga da
warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka tirada dadka ku dhintay fatahaado ku dhiftay galbeedka yurub ayaa gaartay in ka badan boqol iyo siddeetan ruux iyadoo ay weli jirto cabsi laga qabo daadad hor leh oo ka dhasha roobab xoog leh oo ka da'ay koonfurta jarmalka iyo austriya booliska jarmalka ayaa sheegay in degmada aveler ee gobolka galbeed oo keliya ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo toban ruux welina la la'yahay tiro kale oo intaasi ka badan gobolka north rein westfalia oo ah kan ugu dadka badan jarmalka ayaa isna soo wariyey ilaa iyo afartan iyo lix qof inay ku dhinteen daadadkii arbacadii dalka beljim ayaa isna waxaa fatahaadaha uga dhintay ilaa iyo toddoba iyo labaatan ruux hogaamiyaha jarmalka angela markel oo maanta booqatay xaafadda scald oo ah xaafad aad ugu dhow webiga aar oo ah kan sababay fatahaadaha ayaa sheegtay inay aad uga qaraacantay lixaadka masiibada waxay ballan qaaday inay kaalmo deg deg ah la gaarsiin doono dadka ay taabatay masiibada wasiirada tamarta dalalka xubnaha ka ah ururka opec oo ah urur ay ku midaysan yihiin wadamada dhoofiya batroolka iyo saliidda ayaa axaddii maanta ku heshiiyey inay sare u qaadaan wax soo saarkooda saliidda kadib markii uu dhaqaalaha dunida bilaabay inuu ka soo kabto dhaawaci ka soo gaaray coronavirus xubnaha opec iyo xulafadooda oo ay ka mid tahay ruushka ayaa ku heshiiyey in wixii lagu gaaro labaatanka mey ee sanadka soo socda ee labadakunabaatanka kor loo qaado wax soo saarka batroolka tani waxay ka dambeysay kadib markii uu imaaraadka carabta ku hanjabay inuu si iskiis ah kor ugu qaadi doono wax soo saarka shidaalka wasiirka tamarta ee dalka isutaga imaaraadka carabta suhayl bin maxamed al masruuci ayaa wariyaasha u sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska laakiin dhiggiisa sacuudiga amiir cabdulcasiis bin salmaan ayaa diiday inuu ka jawaabo su-aalo la weydiiyey oo ku saabsanaa heshiiskan dalalka xubnaha ka ah opec iyo kuwa saaxiibada la ah ayaa sanadkii hore jaray wax soo saarkooda shidaalka toban milyan oo barmiil maalintiiba taasi waxa ay ka dambeysay markii uu yaraaday dalabkii batroolka sababo la xiriiray covid dowladda turkiga ayaa sheegtay in labadii maalin ee lasoo dhaafay ay xadka koofureed ee ay la wadaagto iiraan ka qabatay ilaa iyo boqol saddex iyo soddon muhaajiriin oo aanan aqoonsi wadan kuwaasoo laakiin badankood ka soo jeeda dalka afghanistan wasaaradda arrimaha gudaha turkiga ayaa axaddii maanta sheegtay in saddex iyo toddobaatan ka mid ah muhaajiriinta sabtidii laga xidhay bariga gobolka van halka lix kalena lagu qabtay degmada erjis ee isla gobolka van waxaana marka laga reeba hal qof dhammaantood muhaajiriintaasi lagu sheegay inay ka soo jeedaan afghanistan turkiga ayaa maalmahan isu diyaarinayay qulqul cusub oo muhaajiriin ah kadib markii ay boqolaal kun oo reer afghanistaan ah bilaabeen inay ka cararaan dagaalka ka soo cusboonaaday afghanistan ee u dhexeeya dowladda iyo kooxda taalibaan tani intii ay ciidanka neto ay halkaasi isaga baxeen dhowaan taalibaan ayaa qabsatay magaalooyin dhowr ah qaramada midoobe ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay laba boqol iyo toddobaatan kun oo qof oo afghanistaaniyiin ah ay ku barakaceen colaadda dalkaasi ka socota tan iyo bishii januari ee sanadkan warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilowna ee kulan lagaga hadlayay sidii ay xorriyaddooda u heli lahaayeen dhallinyaradii booliska somalilan ay ka soo qabqabatay magaalada boorame toddobiyo labaatankii bishii juun ayaa maanta lagu qabtay magaalada boorame warkan waxaa boorame ka soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good dadaaladan lagu sii daynaya dhallinyarada xidhan oo ay garhwadeen ka yihiin dalladda haweenka ee nagaad waxay kulamo la qaateen waalidiinta dhallinyarada xidhan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo ka degmada boorama kulankaasi oo waalidiinta carruurtu ka xidhan tahay codsi u jeediyeen madaxweynaha somalilan inuu u sii daayo dhallinyarada ka xidhan waxaa kaloo ay carabka ku dhufteen waalidiintu xaaladda nololeed ee qoysaska carruurtoodu xidhan tahay inaanay awoodin inay soo arkaan carruurtooda sababo la xidhiidha dhinaca dhaqaalaha sidoo kale hooyooyinka ay ka xidhan yihiin carruurtoodu ayaa qaarkood ka deyriyeen safarka ay usii marayaan carruurtooda taasi oo ay sheegeen in waalidiinta qaarkood oo u safrayey goobahaasi ay shil ku galeen calaa kulli xaal hooyooyin baa u soo dooday alxamdulilah rabbilcaalamiin inta dumarka loo soo dooday hooyooyinka usoo dooday waanu mahad celinaynaa nagaad iyo dumarka dhaqdhaqaaqa u sameeyeyba madaxweynahana waxaan ku codsanaynaa iyo madaxda gobolka joogta ciyaalkaas way naga cadilan yihiin waxbarashay lahaayeen koob iyo labaatan cishay maanta naga xidhan sagaal jeer baan gebi lasii tagnaa dad aan noolkoogiba heli karayn baa jira waxa weeye anainankaygu uu qalan yahay dhagaxa intaa leeg baan kaadaysta ka soo saaray haddana maanta dee dee u la qabaan dhibtii waxa weeye haddii ciyaal ay ahaayeen iyo hadday dad waaweyn ahaayeenba dhibaatada waa la wada qabaa waxaan inaga codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsiya badan noogu soo daysaan inagoo madaxdiia waxaan leeyahay dabarasho wanaagsan anigu ma aqoonin magaaladahana mihisa arrintaa un baan humi magaalada marka waxaan ka imi gobolka sanaag hadda waxaan joogaa lix iyo toban toddobiyo toban meelaha aniga laba hablood bay iga xidhan mid waa dhalay midna abti baan u ahay labadaa damaanadooda waan qaaday waxaan ku darayaa inaa oo codsi ah weliba waxaan jeclay codkaygaasu dowladdana inuu gaadho ayaama barakaysan baan ku jirnaa ayaami la iscafiyi jiray baan ku jirnaa
nafiisa yuusuf oo ka socotay dalladda haweenka ee nagaad ayaa iyadu u sheegtay waalidiinta inay soo aragtay gabdhaha shan iyo soddonka ee ku xidhan xabsiga gebiley xaaladooduna ay wanaagsan tahay oo ay codsanayaan in la sii daayo idinka sidaayaan soo arkay shan iyo soddonkii habloodee xidhnaa xaaladooda caafimaadoo wanaagsan waxaan la sheegaya dhibaatooyinkana la sheegayo oo aan wax allaaliyo wax ka jiraa jirin runtii waxa keliya ay tabanayeen ay tahay in xorriyadoodii loo sii daayo maanta aqoonsaday inay yacnihii dembigaa ay galeen ay ciqaabkoodii arkeen mar haddii ay intaasoo dhan xorriyadoodii waayeen aadna runtii markii aanu shalay la kulmay u jeclaysanayay in xorriyadooda loo soo celiyo sidaynu dhammaanteen wada rajaynaynana awlaaddaa xidhxidhan loo soo celin doono xorriyadoodii annaguna ka haween ahaan iyo ka nagaad ahaanba mar walba waxaan u taaganahay horumarinta iyo runtii dadaalka haweenka reer somalilan cid kasta oo dadaal u gashay sidii loo soo dayn lahaa dhallinyarada weliba gabdhaha ah ee aanu codsigooda la nimi aad baan runtii ugu mahad celinaynaa ilaahayna guul baan ka rajaynaynaa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada boorame maxamed axmed warsame ayaa isaguna kulanka ka sheegay inay wadaan dadaalo badan oo la xidhiidha sidii loo soo dayn lahaa dhallinyaradan wiilasha iyo gabdhahaba haashim sheekh cumar good v o a boorama
dhinaca kalena qaar ka mid ah ururada xuquuqda aadanaha ee somalilan ayaa ugu baaqay xukuumadda somalilan inay xorriyaddooda u soo celiso labiyo afartan dhallinyaro ah kuwaasi oo laga soo xiray magaalada boorame iyadoo lagu eedeeyey in ay ku libisnaayeen calanka soomaaliya lix iyo labaatankii juun baaqaasi iyo jawaabta somalilan waxaa warkan ka soo diray khadar maxamed akulle
xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada hargeysa ayaa waxay dowladda somalilan ugu baaqday qoraal ay soo saartay inay sii deyso dadka sifaha aan sharciga ahayn u xidhan xaruntan ayaa waxa ay dowladda somalilan ugu baaqaysaa inay sii deyso labaiyo afartan qof oo u xidhan calanka soomaaliya kuwaasi oo laga soo xidhay magaalada boorama lix iyo labaatankii bishii juun ee sanadkan qoraalkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu sheegay in dadkaasi ay ku kala xidhan yihiin magaalooyinka boorama iyo gabiiley ilaa iyo haddana aan wax maxkamada la saarin ama aan la hor sida lagu sheegay qoraalkaasi wax dembi ah oo lagu soo oogayna aana jirin dadka xidhan toddoba ka mid ah waxaa la sheegay inay ku xidhan yihiin magaalada boorama halka shan iyo soddonka kalena ay ku xidhan yihiin xabsi ku yaala magaalada gabiiley qoraalkan waxaa lagu yidhi oo kale saddex iyo tobankii bishan julaay sanadkan laba kun koob iyo labaatan waxa ay xarunta xuquuqul insaanku booqatay xabsiga gabiiley oo ay ku xidhan yihiin shan iyo soddon hablood oo boorama laga soo xidhay si ay markaasi ugu kuur gasho xaaladooda waana laga hor joogsaday xarunta booqashadaasi qoraalkan waxaa kale oo intaas uu ku darayaa in xaruntu ay la kulantay oo ay waraysi siiyeen qaar ka mid a ehelada ay dadku ka xidhan yihiin kuwaasi oo xarunta uga warramay inaan loo oggolayn inay dadka ka xidhan ay booqdaan qoraalkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaan ayaa ugu baaqaya dowladda somalilan ugu dambayn in ay sida ugu dhaqsaha badan u sii dayso dhammaanba dadka xidhan islamarkaana ay ixtiraamto dastuurka qoraalkan waxaa ku saxeexan guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka yaasmiin cumar xaaji maxamuud geesta kale waxaannu isku daynay inaannu la xidhiidhno xeerlaalinta somalilan si aannu arrintan wax uga weydiinno balse noomay suurtagelin khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
mahadsanid khadar haatanna ethoobiya mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida ethoobiya ayaa maanta sheegay in ay sagootiyeen ciidamo ka qayb qaadan doona howlgallada dhinaca waqooyi ee ay dowladda ethoobiya kula jirto t p l f sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka maamulka gobolkaasi ee loo soo gaabiyo s r t v maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warkan noo soo diray
madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa magaalada dhagaxle ee deegaankaasi waxa uu ka sagootiyey ciidamo ka tirsan booliska gaarka ah ee liyu booliska iyadoo la sheegay in ciidamadaasi la geyn doono jiidda hore ee gobolka tigraay ee dagaalka waqooyiga goobta uu ka socdo halkaas oo ay muddo bilooyin ah colaad ka taagan tahay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa ka dhabeeyey jawaab baaq oo dhowaan deegaanada u diray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doktor abi axmed oo ahayd in ciidamo soo diraan deegaanada dalka iyadoo uuna keli ku ahayn dirista deegaanka soomaalida oo keliya balse ay jiraan deegaanada oromiya benishangul iyo shucuubta koofureed oo markaasi ciidan u diray dagaalka ka socda waqooyiga si markaasi ay ula dagaalamaan kooxda t b l f maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
weli wararka gobolka soomaalida ayaan ku jirnay kalfadhiga saddex iyo tobanaad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ayaa maanta ka furmay caasimada jigjiga mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kalfadhigani lagu ansixin doono ajandayaal ay ka mid yihiin miisaaniyadda sanadka cusub ee labada kun afar iyo tobanka waa taariikhda etoobiya iyadoo la saadaalinayo in ay miisaaniyaddu noqon doonto lacag dhan sagaal iyo labaatan bilyan oo bir maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa mar kale warbixintan jigjiga kasoo diray
kalfadhigan oo ay soo xaadireen laba boqol iyo saddex xildhibaan ayaa waxaa hor yaalla ajendayaal toddoba ah oo ay ka mid ahaayeen dhegaysigiiyo kadoodista warbixinta golaha xildhibaanada soo jeedinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida ee sanadkan dhammaaday ee labada kun iyo saddex iyo tobanka tirsiga taariikhda etoobiya ansixinta miisaaniyadda sanadka cusub ee labada kun iyo afar iyo tobanka tirsiga taariikhda etoobiya iyo ansixinta bayaanka diiwaangelinta hantida mas-uuliyiinta dowladda waxaana ugu horreyntii la dhegaystay warbixinada waxqabadka sana miisaaniyadeedkii dhammaaday ee golaha xildhibaanada iyo xukuumadda ay soo jeediyeen afhayeenka golaha xildhibaanada iyo madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida firdowse maxamed oo ah afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida islamarkaana la hadashay idaacadda v o a ayaa waxay faahfaahin ka bixinaysaa ajandayaasha lagu ansixinayo kalfadhigan bismillah kalfadhigan waxaa kalfadhiyadii caadiga ahaa waana kalfadhigii saddex iyo tobnaad ee golaha shanaad ee dowlada xildhibaanada dowladda deegaanka soomaalida waxaa lagaga hadlayay kalfadhiga caadiga ah maadaama sanadkiiba laba kalfadhigo waaweyn lagu qabto heer deegaanbuu midkiisii kamidka ahaa u yahay waxyaabaha lagu qabanayana waxaa kamid ahaa in lagu ansixiyo dhowr ajandayaal oo kala duwan in waa in caadiyahoo sanadka dhammaadkiisa lagu dhageysto sida warbixinta golaha oo kale golaha xildhibaanada warbixintiisa warbixinta lagu dhageysto hantidhowrka guud iyadoo haddana lagu dhageysto dowdataano badanna laga sameynayo warbixinta maxkamada guud ee waxaa kaloo iyadana la dhegeystaa warbixinta xukuumadda marka ajendayaashaasi waa ajendayaal inta badan sanadkiiba mar soo wada noqnoqda marka wuxuu ahaa un kalfadhiyaashii caadiga aha ee la qabanayay wuxuuna saako ay bishii koob iyo tobankii hamlo tahay labadii kun iyo saddex iyo tobanka uu ka furmay howlka qaryaandhoodaan ee shirarka waxaa soo xaadiray xildhibaano laba boqol iyo saddexa koorankuna wuxuu noogu buuxsamayay boqol konton iyo laba marka kalfadhigaasi saaka wuu noo furmay waxaana lagu dhageystay ajendayaashaas waxaa kow lagu ansixiyey toddoba ajende oo aan sidaan hadda ku ku soo dulmaray oo kale ahaa in warbixinada la dhegeysto sida xukuumadda golaha warbixintiisii hanti dhowrka iyo maxkamadda guud waxaa intaa dheeri ku ahaa in lagu dhageysanayo oo lasoo bandhigayo laguna ansixin doono miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka ee tirsiga etoobiya waxaa kaloo isna ku jira bayaano dhowr ah oo la ansixin doono qaarna lagu sameeyey modification dib u habayno lagu sameeyey qaarna hadda la rabo in la ansixiyo waxyaabaha modificationka lagu sameeyey waxaa kamid a bayaanka ansixinta komishinka shaqa abuurka oo shaqooyin iyo meelo badan oo wax laga badbedelay leh in dib loo ansixiyo waxaa kaloo isna ku cusub sanadkan laba bayaan oo ay kamid yihiin bayaanka diiwaangelinta hantida mas-uuliyiinta si uu musuqu u yaraado iyo tacadiyaadka lagu sameynaya hantida ummadda si ay u yaraadaan in qof walbo mas-uul oo xil loo dhiibayo la diiwaangeliyo hantidiisa wakhtigaa uu leeyahay kadibna lagula xisaabtamo wakhtigaa wixii ka dambeeya wixii musuqahe uu galo ay noqoto bayaankaasi waa bayaan hadda inagu cusub oo aan rabno inuu hadda maanta la ansixiyo insha allah aan rajaynayno lana rajaynayo in midho dhal badan uu keeni doono sidoo kale farduuse maxamed oo afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladiyaaka soomaalida ayaa maran wax ka weydiiyey cidda dabagelaysa bayaanka diiwaangelinta hantida mas-uuliyiinta dowladda sharci ahaan ee dhanka la xisaabtanka waxa ay tiri sidan kolley sharcigu dhinacii loo qaadayaba wuu noqonaya marka sharciguunbaa lagu fulin doonaa ciddii dee mar walbana sharciga fulinaysa iyo ciddii awaamirtaas soo baxda golahani markuu ansixiyo soo baxda dabagelaysa waxay noqonaysaa hay-ada sharciga oo u tababaran xirfadeediina leh waxaana bayaankan markuu dhaqan galo xafiiska dhaqangelin doona noqon doona xafiiska musuqa oo hoos iman doona xafiiska baarlamaanka ahaan doona meel madax bannaan oo hoos iman doonta awoodda codka shacabka ummadda ayay noqon doonaan waxaa kaloo isna cusub bayaanka lagu aasaasayo komishinka xalinta iyo gacan keenida iyo tacadiyadii baaritaanadii dhacay tacadiyada dadkeenii loo geystay maadaama xukuumaddii hadda wakhtigan taagan ay rabta in dadku ay in badan isu caloolfayoobaadaan marka tacadiyo badan oo deegaankeena kasoo dhacay ilaa wakhtiyo hore ah in dadkii ka tabanayeyna xaalmarin laga siiyo wixii dhibaatooyin kusoo dhacay tacadi dambena si uuna u dhicin bar goys looga dhigo isku soo wada duubo kalfadhigan saddex iyo tobnaad ee golaha xildhibaanada dowladiyaalka soomaalida oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa la filayaa in lagu ansixiyo miisaaniyadda sanadkan cusub ee labada kun iyo afar iyo tobanka oo dhan in ka badan sagaal iyo labaatan bilyan oo bir maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
bayaan rasmi ah oo ay hay-adda maamusho warbaahinta etoobiya
dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a weli wararka etoobiya ayaan ku jirnaaye dhinaca kalena hay-adda maamusho warbixinta warbaahinta ee dalka etoobiya ayaa uga digtay warbaahinta dibadda inay isticmaalaan hadallo sifo aan sax ahayn ka bixiya gobolka tigrey sida ay sheegtay hay-addu waxaana ay ka digtay in hay-adahaasi ay la kulmi doonaan tallaabo dhinaca sharciga ah dhinaca kalena mucaaradka t b l f ayaa sheegay in ay sii daayeen ilaa iyo kun maxbuus oo ay ku qabteen dagaalkii tigrey laba warbixinood oo ay kala diyaariyeen v o a iyo reuters waxaa isku soo dabiriday oo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
kalfadhigan oo ay soo xaadireen laba boqol iyo saddex xildhibaan ayaa waxaa hor yaalla ajendayaal toddoba ah oo ay ka mid ahaayeen dhegaysigai ka doodista warbixinta golaha xildhibaanada
waa tahay dhegeystayaal naga raalli ahda qadarkaasi ee haatanna mar kale kusoo dhowaada warbixintii ay v o eda iyo reuters ka diyaariyeen warka ka soo baxay hay-adda maamusha warbaahinta etoobiya
bayaan rasmi ah oo ay hay-adda maamusha warbaahinta etoobiya jimcihii soo saartay kaasi oo loo soo diray v o a ayaa lagu yidhi dib u eegis iyo dabagal aynu ku samaynay warbixinada iyo wararka maamulka warbaahinta ethoobiya ee ema loo soo gaabiyo wuxuu ogaaday in qaar ka mida warbaahinta shisheeye ay si isdabajoog ah ugu qeexaan jabhadda xoreynta dadka tigree t b l f inay yihiin ciidan qaran oo ay ugu yeeraan ciidanka difaaca ee tigree ama t d f digniin horudhacah ayaa loo diray ugu yaraan laba ka mida warbaahinta shisheeye ee dalkaasi ka howlgasha qoraalka loo soo diray v o a oo ku saxiixnaa madaxa hay-adda yonatan tesfaye ragesa ayaa yimid maalin kadib markii ay emma ruqsadii kala noqotay warbaahinta adis standard iyadoo ku eedeysay majalladan bilaha ah iyo boggeeda wararka inay horumarinayaan ajandaha koox argagixiso ah laakiin ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah kooxda loogu yeeray argagixiso ayaa la aaminsan yahay in loola jeedo t b l f oo ay adis ababa dagaal kula jirtay gobolka waqooyi ilaa bishii novembar royters ayaa warisay t b l f ayaa ka mid ahayd isbahaysi dalkaasi xukumayay in ka badan soddon sano bishii mey ayay dowladda ethoobiya sheegtay in kooxdu ay tahay urur argagixiso ah ruqsad kala laabashada adis staner ayaa keentay cambaareyn caalami ah oo ka timid hay-adaha difaaca xorriyadda warbaahinta kuwaasi oo ku eedeeyey dowladda ra-iisul wasaare abi axmed inay qaadayso cadaadis adag oo sii kordhaya oo ka dhan ah habka warbaahinta dalkaasi ka howlgasho ay u tibiso colaada gobolka tigree bayaanka hay-adda ayaa uga digay dhammaan warbaahinta shisheeye adeegsiga sifooyinkan oo kale waxaana intaasi la raaciyey in adeegsiga isla eray bixintan ee warbaahin kasta oo ajnabi ah ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhanah sharciga ethoobiya taasina ay horseedi doonto tallaabooyin adag markii uu ra-iisul wasaare abi axmed labada kun iyo sideed iyo tobankii xukunka la wareegay ayay ethoobiya u muuqatay inay bedelayso jawigii ku dhisnaa caburinta warbaahinta laakiin xaalka ay ku shaqeeyaan warbaahinta ayaa xumaaday kolkii ay soo kordheen caqabado cusub oo dhinaca siyaasadda ah sida ay ku waramayaan hay-ado dhowr ah oo u dooda xuquuqda wariyaasha go-aankii jimcihii soo baxay ee qeexaya habka tibinta dagaalka tigree ayaa imanaya laba asbuuc kadib markii ay bilayska magaalada adis ababa xireen ilaa labaatan suxufi iyo shaqaale ka howlgelayay warbaahinta madaxa bannaan ee awlo media center iyo ethio forum oo wararkeeda ku baahisay youtube-ka iyadoo labadan xarumood ay dowladda dhaleecin jireen guddiga xuquuqda insaanka ethoobiya oo ah mid ay dowladdu magacowday ayaa axadda maanta ah sheegay in ilaa waqhtigaasi ay bilayska federaalku soo sii daayeen saddex ka mid a suxufiyiinta la xiray dhanka kale hogaamiyaha t b l f depression gabramichael ayaa isagoo la hadlaya wakaalada wararka ee royters waxa uu sheegay in ay sii daayeen ilaa kun askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolkaasi wuxuuna xusay in askarta la sii daayay ay ahaayeen kuwa darajadoodu ay hooseysay in ka badan shan kun oo askari ayaan weli haynaa waana sii hayn doonaa saraakiisha sarsare si loo maxkamadeeyo ayuu yiri waxa uu sheegay in ciidanka lasii daayay loo kaxeeyey dhinaca xuduudda koonfureed ee gobolka tigree uu la leeyahay gobolka amxaara jimcihii laakiin ma uusan xusin cidda la wareegtay askartan iyo sida sii daysmadooda looga wada xaajooday
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeediyey halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa caweyska washington oo toos idinkaga imaanaya washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan idin soo jeediyo kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha guddiga doorashada dadban ee heer federaal ee soomaaliya ayaa jimcihii ku dhawaaqay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexaysa shan iyo labaatanka ilaa siddeed iyo labaatanka bishan juulaay halka doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexaysa laba iyo tobanka sebtembar ilaa labada oktoobar ee sannadkan labada kun koob iyo labaatanka ka hor inta aanan lagu dhawaaqin jadwalka doorashada baarlamaanka waxaa dalka ka socday ololaha doorashada kuraasta labada aqal loogu jiro dadka guclo orodka ugu jira xubnaha baarlamaanka soo socda ayaa waxaa ka mid ah boqolaal haween ah oo ku dadaalaya inay xaqiijiyaan sanadkan qootadii loogu talagalay haweenka oo ahayd soddon boqolkiiba haddaba maxaa hortaagan in qootada haweenka la buuxiyo mase laga yaabaa in baarlamaanka soo socda sanadkan ay dumarka xaqiijiyaan qaybta ay ku leeyihiin waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah caasho geella diiriye oo ah siyaasi rogcadaa ah oo xilal isugu jira heer baarlamaan iyo mid wasiirba ka soo qabatay puntland haddana ah xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya marwa caasho geella soo dhowow ee xaggee wax idiin marayaan maadaama lagu guda jiro xilligii ololaha ee doorashada labada aqal ee baarlamaanka qootadii dumarka raje intee la eg ayaa jirta
maama horta waxaa waaye qootada haweenka sababta ay meermeerka ugu jirto oo mar walba loo hadalhayo oo mar walba muxuuha kulamada wacyigelinta loo qabanayo oo mar walba dumarku u dhawaaqayaanoo ay kala hadlayaan muxuha madaxda soomaaliyeed waxaa waaye koodada soo muxuuaha haweenku ma aha dastuuri ma aha wixii dastuurka ku qoran waxaa waaye iyadu ka hadal ma laha waa lama taabtaan sida baarlamaanku inuu laba boqol iyo saddeatan iyo shan yahay in beeluhu muxuu ahaayey four point five yihiin in qolaba tirada intaas laeg leedahay dee lagama hadlo laakiin qoondada tedi bersentiga haweenku waxa waaye dastuurka kuma qorna laakiin waxa weeyaan dee habraacyadii iyo heshiisyadii afka ahaa oo dhammaan soomaalidu lahayd oo dhan ayaa lagu xusay hadday ahaan lahayd dorashadii twenty sixteen hadday ahaan lahayd twenty twenty one dhammaan shirarka ee madaxdu gashay oo dhan waxaa lagu xusay haweenku inay mudan yihiin in boqolkiiba soddonkoodaas ay helaan marka dee waxa weeyaan maadaama aysan wixii aysan dastuuri ahayn taasaa keentay in muxuu ahaaye ay gasho dee isdabamar iyo iyo isceyrsi ay gasho
waa garta marka marwacaasha dadaalada aad ku doonaysaan in arintan aad ku xaqiijisaan ilaa intee ayay gaarsiisan yihiin maama horta way socdaan horta dadaaladan haweenku ay ku doonayaan qoondo gaar ah sababta keentay marka hore waxay ahayd raggii oon tixgelinin marka ay wax qaybsanayaan in ay yidhaahdaan dumarha lagu soo daro odayaal baa qaybiya odayaasha dhaqanku waa wada rag weeyaan dumar meeshooda ma soo galo marka waxa waay wixii oo dhan qabiil bay u qaybiyaan haddana qabiilkii rag bay usii qaybiyaan marka markii la arkay inaysan dumar meelna ka soo geli karin oo reer walba aysan gabar soo gelinin ayaa two thousand twelve markii uu sheekh shariif ee dowladda ugu horreysay ay ahayd ayaa waxaa garoowe haweenku ay ku sameeyeen dibadbax iyo iyo muxuu ahaa ay ku sameeyeen inay madaxda u tagaan inay yidhaahdaan lagu kala tegi mayo meesha ilaa haweenku tiro ay leeyihiin lagu daro ee maxaa doorashooyinka waagaasay kasoo bilaabatay yacni ka hor bay ka bilaabatay laakiin waagaasaa bresharka badan bilowday bresharkaas wuxuu keenay in muxuu ahaayey haweenku mar walba tiradooda tiradii kasii siyaado doorashadii two thousand sixteen waa ogta twenty four percent baa la gaaray tanna waxaan filaynay dee soddonka lixda dhiman in la buuxiyo laakiin indhaha iyo sasaanka hadda socda waxaad moodaa inay xoogaa kasii culus tahay maxaa yeele waagaas fursado badan baa jiray fursadahaas waxaa kamid ahaa golihii mxuaha hogaaminta oo ay ku mideysanaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku way mideysanaayeenoo hal golo keliyahay lahaayeen sidoo kale international community culeys ba iyaduna haysay waxaa jira habraac la sameeyey oo ah trin hdo oo saddexdii kursiyo haween leeyahay macnaa qabiil leeyahayba inay hal gabar noqoto daxdaas la shaaciyey gudul ambasadors baa jira waagaas anigu aan guddoomiye u ahaa oo iyagana dabagal ku hayo oo rag iyo dumarba isugu jiray oo xaqiijinaya qoondadaas in la helo waxyaabahaas fursadahaas oo dhan baa jiray hadda waxaa moodaa fursadihii inay xoogaa yar yihiin in isqabqabsi badan jiro in muxuu ahaaye heshiis aysan ahayn maamuladii iyo dowladii federaalku ay muxuu aha arrinta ita dheer gashay laakiin stiil habraacyadii seventeen september ee waxaa lagu qoray muxuu haweenka qoondadooda muxuu ahaye la ilaaliyo taasaana waxay keentay inaan anaguna ilaalintaas iyo muxuu ahaaye lagu dhigay qodob kamid a heshiisyadii la galay inaan dabagalno wacyigelintu badato ilaa heer gobol ilaa heer state ilaa heer muxuu ahaaye qaran inay haweenku muxuu ahaaye ay arrintaas daba joogaan
waaya waa mahadsan tahay dhegeystayaasha barnaamijka maanta nagala qaybgeli doono ayaan jeclahay markaan inaan u weecdo dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka ku wareejiyo walaal soo dhowow adiga oo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aashaydu waxa ay tahay qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah ma waxa ay ka rabaan haweenku reerkooda mise dowladda ayaa u qorshaynaysa waad mahadsantihiin v o a falastiin waa mahadsan tahay hooyo horta qoondada haweenku ma aha wax baryo ku jirta ma aha wax qof laga rabo inuuna siiyana ma aha haweenku waa dad badan bulshada boqolkiiba lixdan in ka badan bay leeyihiin waxtar badan bay u leeyihiin dalka iyo dadka iyo qoyska iyo muxuu ahay bulshada oo dhan u leeyihiin waxay u leeyihiin xaq bay u leeyihiin inay helaan qoondadooda marka marka la leeyahay qoondadaba haweenku qoondadooda waa in la ilaaliyo macnaheedu waxa weeye inaan lagu xadgudbin mooyaane qabiilkay ku leeyihiin dowladuna ilaalin bay ka rabtaa maadaama ay dowladda qaranka tahay oo dowlad goboleedyadii ay tahay waxaa looga baahanya inay ilaaliyaan qoondadaas haweenka ee loo qoondeeyey in aysan ku dhex milminin ee tirada ay raggu qaybsanayaan waa intaa keliya in la ilaaliyo oo muxuuha la ixtiraamo mooyaane haweenka tiradoodu cidna muxuuha ugama baahna waa lama taabtaan qabiilkay ka mid yihiin dowladday ka mid yihiin dadka mudan oo wadanka inay wax ka hogaamiyaan ay tahay bay ka mid yihiin waa mahadsan tahay maamacaasha dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan u yeedho magacii waa cabduqaadir maxamed faarax ilka case ku nool gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo maamacaashi geel waxaan weydiinayaa baarlamaanka puntland oo ka qaybgelaya dowladda federaalka baarlamaankii hore qoondada haweenka ma buuxiyeen haddayse buuxinin kan hadda maxaa uu qorshaysan intaasaan weydiinaya maam aad baa u mahadsanta oo ku faraxsanayn isku deegaan joogno baarlamaanka puntland runtii waxaan kamid ahaa baarlamaanka ugu horreeya oo puntland waxaa jiray muxuu ahaay charterka ugu horreeya waxaa ku qornaa shan gabdhood shantii gabdhood dastuurka maadaama ay ku qorneyd charterkaas shantii gabdhood shantii xubnoodba waa la buuxiyey waxay ahayd hadda arrintii ugu horreysay oon ku bilaabay oo ahayd haddii qoondada haweenku ay dastuuri ahaan lahayd lama taabtaan bay ahaan lahayd taas marka waxaa dhacday markii dastuurka puntland dib loo qoray oo la habeeyey laguma qorinin muxuu ahay haweenku qondo gaara ay leeyihiin waa midda keentay inay mxuu la jiifiyaano bannaan noqotay waa midda keentay maadaama aan qof iyo cod jirinin in xadgudubkaasi uu noqdo xadgudub mxuuha boob ah waa midda keentay ilaalin la-aan aan rabnay inay dowladdu ilaaliso maadaama ay dowladdu tahay cidda mas-uulka ka ah shuruucda baarlamaanku ilaaliyo guddiyihii doorashooyinka ilaaliyaan ma dhicin sanadkii dhaweyd boobkaasaa dhacay hal gabar baa soo gashay inkastoo gabar labaad hadda ay kusoo gashay muxuu ahaa si xubno laga saaray baarlamaanka marka waxaan rajeyneynaa in hadda wixii ka dambeeya puntland waxa uu istaagtay muxuu ahaa doorashooyinkii dimuqraadiyadda waxaan rajeyneynaa doorashada soo socota in lagu geli doono waxaan rajeyneynaa in haweenku ka badan heli doonaan xubnaha muxuu ahaa la filayo maadaama ay ragga ka badan yihiin laakiin dee arrintii boobka ahayd oo dhacday oo ixtiraam la-aanta ahayd ayay ku timid inay gabadha hal gabar soo baxdo iyo iyadoo dastuurka aysan ku jirinin waayahay cabdiqaadir waxaan filayaa in jawaabtii aad ka rabtay su-aashaas aad heshay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhawo walaal magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogob ee gobolka mudug bahar v o a iyo marwe cashe gelaba waan salaamay marwadan waxaan rabaa inaan weydiiyo maadaama a in badan usoo ololeynaysay in haweenku ay helaan qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka aysana waxba rajadaas kasoo naasacadaanayn makulo tahay in qaabka ugu fudud ee haweenku ku heli karaan qoondadooda ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah maadaama doorashada noocaasa ay awoodda leeyihiin dadka rayidka ah ee aysan awoodda lahayn dad gaar ah sida odayaasha waad mahadsantihiin mamaadaa u mahadsan tahay doorasho codii qof ah waa midii aan raadinaynay waa ololeynaynay waa ogtaha guddigii doorashada gabar bay ahayd xubnaha iyaga ee haweenka hogaamiyayaashooda oo gobolada iyo degmooyinka iyo soomaaliya oo dhan jooga waxaanu ahayn dadkii u ololeynayay in doorashadaas qof iyo cod dhacdo laakiin dee nasiib darro maysa dhicinin sababta u dhici weydena waxa waaye dee waktigii oo dee isjiidjiidkii soomaalida oo weli four point fiveka dad badan bay ugu caano badisaa dad badan baan rabin in laga baxo marka dadkaas siyaasiyiintay ku jiraan golayaashay ku jiraan baarlamaankay ku jiraan siyaasiyiintay ku jiraan dhaqankay ku jiraan ma rabaan in four point five laga taas waxay keentay jiijiitan badan jiijiitankaasna wuxuu keenay in muddadii dhammaato muddadii markay dhammaatayna dee dantii waxay noqotay si soomaaliya aysan dowlad la-aan u noqonin in dee xalka keliyaho la heli kara ay tahay in sidii horeeto wax lagu soo doorto marka maadaama taas la gaarayna dee annagoo ka gaabin mayno in aan muxuu ahaayey niraahno doorasho codyo qof haddii la waayo haweenku yaysan waxba helin waxaan rabnaa inay haweenku waa hooyo waa eh, muxuu ahaaye waa kaalin buuxiyo waa siyaasi waa waxgarad waa dad eh, muxuu ahaaye dalkuna u baahan yahay dadkuna u baahan yahay waxtarkoodana la yaqaano mana rabno inaan niraahno dee haween aan waxba tarayn ama waxba qaban karin ama dalka aan waxba u ahayn oo ehel u ahayn ilaaba ilaa waa in la geeyo ma aha annaga waxaan rabnaa inay dowladuha iyo maamuladu nagala shaqeeyaan inay soo baxaan haween tayo leh dalkana wax u tari kara dadkana wax u tari kara diinta iyo dhaqanka ilaalin kara een, eh, marka taasaan rabnaa laakiin in la yiraahdo gabdhihii ma laha xuquuq ma laha een, muxuu dalka wax kuma laha macnaheedu waxa waaye wadanku yuusan horumarin waa ogtihiin ilaa iyo sagaashan iyo kowdii ilaa iyo maanta haweenka culayskii kama deginin weli iyaga ah muxuu ahay qoysaskii ee madaxka ah, weli iyaga ah muxuu ahaa caruurta noloshoodii noloshii qoyska noloshii dalkana qayb ka ah marka iyagoo culays sidaas haya waxaa la xaqiijiyey in haweenku wax tari karaan dalkana wax u tari karaan sidaas daraaddeed ayaan waxaan u rabnaa haweenku inay qayb ka noqdaan ujeedada ugu weynna waxaa waaye miiska go-aan goorista hadday fariistaan haweenku een, waxa weeye de waxay xasuusan yihiin culayska badan oo dalka iyo dadkaba ka jira waxay rabaan sidii wax looga qaban lahaayeen raggu inta badan waa iloobaan een, muxuu ahay baahida qoysku qabo caruurtu qabto reerku qabo een, muxuu ahaa wadanku qabo marka waxaan is leenahay haddee gabdhuhu miisaska go-aan gaarista ay wax ka fariistaan ee noloshu iyo muxuu aha waxa way isbedelaysaa ee muxuu aha horumarku wuu qorxoonaanayaa wax badan baa dalka iska bedelaya nabadiisa iska bedelaysa walaal marka waa sidaa waxaan ugu doodaynaa gabdhaha ma ahane ma ahan yacni inaan la dagaalamayna ragga ma aha raggu waxa weeyaan een, mudan bay leeyihiin ragga wanaagsan oo qiimaha leh inay dalka ka- wax ka qabtaan baan rabnaa inay soo galaan baan rabnaa haddii gabadha iyo raggu ee muxuu aha tartamaya uu wiilku markaa fiican yahay annagu ma rabno inuu dalku dib u noqdo waxaan rabnaa qofka wanaagsan oo tayada leh oo qiimaha leh inaan mar walba hormarino laakiin waxaan leenahay dhammaantood gabdhahana hala tixgeliyo gabdhuhuna mudan bay leeyihiin ma aha inay muxuu ahaayey een, la faquuqo oo loo diido kaalintooda ka qaybgelineed
waa mahadsan tahay ee marwe caasha ee dhegeysto kale ayaa khadka ku jira walaal soo dhowow magacaygu waa faarax maxamed caydiid oo ku sugan magaalada hargeysa su-aashayda ku aadan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha haweenka u hamuumaya u hanqaltaagaya islamarkaana doonaya ee ku doodaya in la siiyo boqolkiiba soddon qoondo dhan doorashada guud ee ka dhacaysa soomaaliya ma odhan karnaa waxay haweenkaasi dayacayaan mas-uuliyaddii iyo shaqadii rasmiga ahayd ee ay u xilsaarnaayeen ee ahayd barbaarinta ubadka iyo shaqada guriga waad mahadsantihiin dhegaystow aad baa u mahadsan tahay ho iyo haweenka waxqabadkooda waa la xaqiijiyey haweenku sida aad og tahayba waxay leeyihin gacmo badan bay leeyihiin waxay leeyihin gacmo ay qoyska ku hayaan waxay ku leeyihiin qoys mar- ee mid ay ku martigeliyaan een martida iyo ehelka ku martigeliyaan waxay leeyihin gacmo ay beeraha ku falaan gacmo ay xafiisyada uga shaqeeyaan gacmo ay mudanka een muxuu ahaay dalku leeyahay wax uga qabtaan waa la xaqiijiyey inay wax tari karaan inay qiimo leeyihiin marka annagu ma rabno gabar ee dayacaysa qoyskeeda ama aan ognahay in ay muxuu ahaa isan waxtar lahayn inaanu siyaasadda geyna ma rabno waxaan rabnaa gabdho la xaqiijiyey oo aanu isleenahay kaalimaha oo dhan way qaadan karaan een, muxuu ahaa inaanu ay ka qayb galaan ee dalkana raggu ma laha gabdhaha iyo ragguba wadanka waa wada leeyihiin waxaan rabnaa dal loo siman yahay oo muxuu ahaye xaqa een, muxuu ahaaye layska ilaaliyo oo aan qof keliya u dhihino wadanka anaa iska leh waxaan rabnaa wadan een, muxuu ahaye horumarkiisa laga wada shaqeeyo waxaan rabnaa wadan een, muxuu ahaye dhaqankiisa iyo diintiisa iyo karaamadiisaba la ilaaliyo oo aan qolo keliyuhu aysan miiska fadhiinin somalilan waxaa jooga gabdho qiimo badan ee karti badan oo aan ognahay een, muxuu ahay waxtarkooda iyo siday u ololeeyeen marka kalkan haddii aad aragtay inay gabdho badan ay iska soo bixi waayaan somalilan macnaheedu ma aha inay gabdhuhu hareen waan ognahay gabdhaha somalilan inay dad aada u qiimo badan yihiin sidaasna aysan ku hareen wadankana cirib dambeedka ayagaa u hari doona kuwa soomaaliyana way dadaaleen wayna dadaali doonaan boqolkiiba soddonkana way xaqiijin doonaan insha allah dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacaygu waa dileyto maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabayay marwaa caasho geelle inaan weydiiyo dumarka isoo sharaxaya sanadkan waxaa laga dhimay boqolkiiba konton diiwaangelinta Een, ma laga yaabaa taas inay saacido in dumar fara badan ay mataqaanaa hami u lahaadaan inay xubnaha baarlamaanka ku biiraan taasna ay keento inay buuxiso ama u buuxsamo een, qoondadii loogu talagalay boqolkiiba soddon ama ka badan oo la helo dumar fara badan oo baarlamaanka soo gala hooy aada u mahadsan tahay ee dadka keliya oo aan isdhihi kara maanta waa diyaarsan yihiin haweenka waaye haweenka waa la tababaray gabdhuhu haweenka waa kala xuleen gabdhuhu haweenka way wacyigeliyeen gabdhuhu way kala eh, muxuu ahaaye lessons learned bay sameeyeen waxyaabihii ay ka barteen doorashadii eh, 2016 maxaa gabdhaha ka khaldamay eh, maxaa eh, muxuu ahaaye eh, aan rabnaa dibna u saxno gabdho noocee baan doonaynaa sidee baan u xaqiijin karnaa waxyaabahaasoo dhan muxuu gabdhuhu way ka wada hadleen In sh- eh, laakiin raggu maba waaba iska ordayaan mooyaane iyagu kamaba aysan hadlinin eh, xoog badanna maysan gelinin marka waxaan is leenahay een, gabdhuhu waa diyaarsan yihiin eh, gabdhaha gelayaana runtii gabaray gabar ma tahay ma ahan gabdhaha hadda sharaxan waa gabdho eh, macnaha lasoo hubiyey la tababaray waajibaadkooda og waxyaabihi gabdhihii hore ka gaabiyeen een, muxuu ahaaye maskaxdooda ay ka buuxdo dalka si ay ku horumarin lahayn madaxooda ka buuxdo ee mucaaradada iyo muxuu ahaye dibudhaca dalka inaysan qayb ka qaadanin horumarka iyo horsocodka qayb ka qaataan een ku- ku tababaran oo ku wacyigashan een marka waxaan is leeyahay een eh, haddii dee aan dagaal weyn oo sidii dagaalka somalilan lala galay iyo muxuu ahaye isdabamarintii lala galay haddii aysan dhicinin waxaan is leenahay waa la xaqiijin doonaa qoondadaas insha allah gabdhuhuna waa garab taagan yihiin waana il dheerna waa ku fiirinayaan Ah, waa mahadsantahay marwo caasha gabagabadii ayaan soo gaarnay maxaad ku sheegi lahayd caqabada ugu weyn ee ku horgudban in dumarka soomaalida ay helaan qoodadii ay siyaasiyiinta u qoondeeyeen ee dhanka baarlamaanka wallahi horta caqabad kuma muxuu ahaaye qoondadu ee, waa la isla xaqiijiyey gabdhaha in muxuu ahaaye dee boqolkiiba lixdan lama dhihin boqolkiiba toddobaatan lama dhihinin gabdhaha waxaa la yidhi waa boqolkiiba soddon keliya in la yiraa baa la yiri marka boqolkiiba soddonka waxaan is leeyahay annaga dhinacayaga caqabad kama taagna gabdhaha waxa waaye qabaa'ilaadka aad baan muxuu ahaaye ololo fiican ugu samaynay een, odayaasha iyo dadka wax dooranaya iyo ururada bulshada oo dhan waa ka dharagsan yihiin gabdhaha qiimahooda Een, marka aniga waxaan is leeyahay caqabada keliya oo ku een, muxuu ahaaye aan ka welwelsanahay waxa waaye in wax isdabamarin timaado taasna waa ka digaynaa inaysan imaanin indho dheerna waa laysku fiirinayaa een, korjoogayaal badan baan leenahay Ee, yacni meesha wax ka khaldamaanna waanu arki doonaa waana la dabagelayaa waxa weyan hadday wax khaldamaan wax waa khaldami karaan laakiin hadday khaldamaanna waxa waaye ma aha wax aan la ogeyn oo muxuaha looga dabahari doono maaha laakiin waxaan leeyahay odayaasha iyo maamulada een, muxuu aha gobolada iyo maamulo dowladda federaalka iyo dhammaan eh, shacabka soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumarba waxaan ugu baaqayaa wadanku waxa waaye ragga iyo dumarku waa u siman yihiin wadanku wuxuu u baahan yahay horumar wuxuu wadanku wuxuu u baahan yahay wax laga wada qabto waxaan leenahay waxa weeyaan jinsi gaara la fiirin rag iyo dumar yaan loo kala fiirin cid kasta oo wax tari kadha oo wadankaas wax ka qaban karta oo wax bedeli karta oo dib muxuu ahay dib u ragaadin aan lahayn hala doortaan leenaha aad ayay u mahadsan tahay caashe geela diiriye oo ah siyaasi rugcada ah oo xeelal kala duwan ka soo qabatay puntland waxa ay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamij midkaan la mid ah aan hawada dib dambe isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo dhegaystayaal barnaamijkaasi la mid ahna waxaad maqli doontaan toddobaadka dambe haddii uu rabbi raalli ka noqdo haatanna ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb sagaalaad oo ka mid ah sheekadii waasuge iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare waxay inoo maraysay waasuge iyo warsame oo dacwadii shilka kadib gurigii dirar ku soo noqday isla markiibaana ay dood dheeri dhex martay iyaga iyo odayadii kale ee reer magaalka ahaa allabarigana lagu casumay waxay doodu ka furantay geela iyo adhiga koodii wanaagsan iyadoo dhinac waliba uu soo deliishanayo waxay suugaanta soomaalidu arrintaa ka tiri wax la wadaba reer magaalkii qolka fadhiyey oday ka mid ah ayaa wuxuu mariyey gabayadii cumar isteeliya ee geela ku saabsanaa midkood markaas baa aad loogu riyaaqay kii mariyeyna lagu gacan qaado waa suge iyo warsamase aad ayay uga qayloodeen markay arkeen siduu reer magaalku sheekada isugu camirayo waxaana iyagoo aan iska warhayn mid waliba arrintaa ku xusuustay maahmaahdii ahayd nin geed u buuxo ayay gari u go'da isgarabsiga reer magaalku wuxuu odayaashii ku abuuray qab iyo qiiro midkoodna welwel kama qabin in suugaanta soomaaliyeed looga guul heli karo waa rag ku caanbaxay aftahnimo waayo aragnimana ay u dheer tahay iyadoo la bulaamayo oo qosol daraaddii reer magaalkii madaxa isku garaacayo ayuu waasuga inta giddigood isha la raacay oo warsamo garabka ju ka siiyey qosol yar dhag ka siiyey markaas baa inta la aamusay isagii la soo wada dhugtay waa suge waxaa sidaa ugu sugnaatay in hadal laga sugayo markaasuu inta si la yaqaan fadhiga ugu nagaaday tusaalooyin weerar ah hadalkiisa ku bilaabay intuusan hirarhkiisii furfurin isla markiiba wuxuu isagoo ku luuqaynayay reer magaalkii u tirshay gabaygii faarax xuseen ee ahaa haddaan doono waan dhihi karaa diigashiya faane anoon diriirin waan ridi karaa daqaro waaweyne dadka eebbahay caabudkiis yaan isaga daay diradiriyo waan geli karaa dulan islaameede duddo nabada waan gelin karaa dab iyo qiiqiise inamiim cadaabtii la geyn yaan isaga daay shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayey marun buu libaax labadii daan dalaq yidhaahdaaye inay edebushay doora tahay baan isaga daay daliil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waanoo doraadii midaan shalay lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeqahayn yaan isaga daayay warsame oo markii hore ku tallamayay halkuu reer magaalka kaga aadsan lahaa ayaa isaguna is yidhi hadalka qaayahale ee waa suga waa inaad ku daba kartaa tusaalooyin ay la dhakafaaraan markaasuu iyadoo weli dadkii ku sii jeedo waa suge oo wax kale laga sugayo inta si lama filaana hadalkii u qaatay raggii u tiriyey gabaygii cabdilaahi muuse ee ahaa durdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waaye meeshii dalaaday biyuhu doog ka bixiyaanee dadkuse haddii wax loo sheego wasdarasho dhaamaaye alla dooriyay hadalku wa kaaga darayaaye darbo iyo diliin iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro dhowr qof oo reer magaalka ka mid ahaa ayaa mar keliya wada booday ayagoo warsamo ku eedaynaya inuu akhyaartii meel uga dhacay waxay ka xumaadeen sababta uu warsama usoo daliishaday gabay loogu hanjabay haweenay la dhaliilay isagoo la hadlaya raggaas maqaawiirta ah waxay kaloo rumaysan yihiin inuu warsame murtida soomaalida meel kaga dhacay oo dariiqeedii ka habaabiyey maxaa yeelay wuxuu gabaygan u adeegsaday meel uusan ku habboonayn waxaa hadalkii qaatay nin reer magaalka ka mid ah dadkii warsamo ceebeynayeyna ugu eraya kululaa wuxuu yidhi warsamow markaad adeegsanayso maahmaah ama murti kale waxaad la tixgeliyaa qofka aad la hadlayso waxa aad ka hadlayso iyo meesha aad ku hadlayso intaba layskama dhawaaqo oo lama yiraa wixii maankaaga ku soo dhaca laakiin is-afgaran waabaa dhacaye warsame markuu gabaygan soo daliishanayay wuxuu maanka ku hayay saddexda meelis oo gabayga ugu horeeya kuwaasoo guud ahaan tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin sida uusan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhagax dulmaro magaalo ka mid ahaa maanta oo dhanna aamusnaa ayaa ka baqay inay sheekadu xumaato wuxuu arkay rag aada u buunbuuninaya waxyaalihii muranka dhaliyey wuxuu kala ogaa in haddii laysu caroodo ay sheekada murtida lihi joogsanayso maalin walbana aan la isla helayn maqaawiirta meesha ku kulansan markaasuu goostay inuu sheekada bedelo oo meel kaloo kaftankeedu xiise leeyahay dadka u jeediyo wuxuuna ku bilaabay waa sugow waxaad nooga warantaa reer miyigu qabyaaladii ma iska dhaafeen iskoodse wax ma u qabsadaanoo ma yihiin dad u soo jeeda horukac iyo isbeddel nololeed waa sugay markuu xooga aamusnaa ayuu su-aashii ka jawaabay oo yidhi inkastoo aan ku kala noolahay udub iyo afhaaf haddana waad ogsoon tihiinoo reer miyiga iyo reer magaalka meel keliya ayaa laga wada xukumaa tan labaad waad og tihiinoo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan ayaa dowladdu qabyaaladda ka xaaraantimaysay iyadoo aan loo kala soocin reer miyi iyo reer magaal waxaa kaloo la wada ogsoon yahay in dadweynaha soomaaliyeed uu si wanaagsan taladaa u aqbalay wuxuu intaa raaciyey dowlad waxaa ugu wanaagsan tan amarkeeda si caddaana u fulisa wuxuuna arrintaa u soo daliishaday mahmaahdii ahayd saddex waxyaalood dad looguma taliyo garqalloocan guddoon jilicsan iyo gacan guran dabadeed waxaa hadalkii qaatay warsame oo markii hore uu afhaysad ku reebay murankii ka dhashay gabaygii uu u daliishaday inaan reer magaalka si fudud wax loo dhacsiin karin wuxuu ku bilaabay sideedaba idinka ayaa reer magaalow nooga fara dhuudhuuban fidinta qabyaaladda kuna shaqaysta idinka ayaa afka ka dhowraya ficil ahaana wax ugu maamulaya annagu waxaan nahay dad weli xusuusanaya dhibaatooyinkii ay qabyaaladduna soo marisay waxaan maankayga marna ka go-ayn dadkii sida sahlan ugu qurbaxi jiray dagaallo si macno la-aana uga dhashay beer daaq iyo biyo kuwaasoo qoraba ay qoro ku sheeganaysay waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar keliya aan dhibaatada uga baxnay iyo sidaan uga raysannay sideedana qiimi darrada qabyaaladda horay ayaan uga maahmaahnayoo waxaanu nidhaa ninkii xagaala kuu sheegta xabaalahaada tusaa kii xoola kuu sheegtana hooskiisa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qeyb tobnaad oo kamida sheekada waa suge iyo warsame hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiyey barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey saddex iyo toban qof ayaa ku geeriyootay koob iyo soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen shil ka dhashay booyadda shidaalka qaada deegaanka malanga ee jidka isku xidha kisumu iyo busiya ee dalka kenya khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi ka soo diray
ka hor inta aysan qarxin booyadda shidaalka siday ayaa waxaa goobta ka dhacay shil ka dhashay booyadda iyo gaari loori ahaa oo isku dhacay halka lagu magacaabo malanga ee jidka isku xidha magaalooyinka kisumu iyo busiya ee dalka kenya shilka kadib dadkii deegaanka ayaa ku soxoomay goobtii uu shilka ka dhacay halkaasoo ay ka bilaabeen inay qaataan amaba ay ka dhaansadaan shidaalkii ku jiray taangiga booyadda shilka gashay waxaana halkaasi ka dhacay qarax iyo dab ka dhashay shidaalkii booyadda ku jiray kaasoo sababay dhimashada ilaa saddex iyo toban qof iyo dhaawaca kow iyo soddon kale kuwaasoo inta badan ka mid ahaa dadkii deegaanka ee goobta u yimid in ay qaataan ama ka dhaansadaan shidaalka booyadda moreso jaja oo ah sarkaalka hogaaminta booliska ee deegaanka malanga ee aagga shilka uu ka dhacay ee kenya ayaa warbaahinta u sheegay in gaari loori ah oo nooca caanaha qaada ah iyo booyadda shidaalka siday ay isku dhaceen xilli ay kusii jeedeen dhanka magaalada kisumu ee dalka kenya halkaasoo dadkii ku dhaawacmay ay ula carareen cisbitaalada deegaanka master jaja ayaa sheegay in dadku ay ka faa'iidaysteen maqnaanshaha booliska ka hor inta uusan boolisku goobta shilka uu ka dhacay uusan soo gaarin shilalka noocan oo kale ah ayaa aad ugu badan dalka kenya waxaana loo aanaynayaa waddooyinka waddanka oo aada cariiri u ah iyo sidoo kale darawallada gaadiidka oo mararka qaar ka dheereeya xawaaraha loogu talagalay in gaadiidka lagu kaxeeyo hase yeeshee waxaa la hadalhayaa in dadka kenyaanka ah aysan weli cashiro ka baranin sidii looga hortegi lahaa kolka ay dhacaan shilalka noocan oo kale ah khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mahadsaned khadar dhegeystayaal haatanna aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa tirada dadka ku dhintay fatahaado ku dhiftay galbeedka yurub ayaa gaartay in ka badan boqol iyo siddeetan ruux iyadoo ay weli jirta cabsi laga qabo daadad hor leh oo ka dhasha roobab xoog leh oo ka da-ay koonfurta jarmalka iyo astriya booliska jarmalka ayaa sheegay in degmada availer ee gobolka galbeed ee renline palatinate oo keliya ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo toban qof welina la la'yahay tiro kale oo intaasi ka badan gobolka kale ee deriska la ah gobolkaas ee north rain westvalia oo ah kan ugu dadka badan jarmalka ayaa isna soo wariyey in ka badan lix iyo afartan qof inay ku dhinteen daadadkii arbacadii dalka belgium ayaa isna fatahaadaha waxaa uga dhintay ilaa iyo toddoba iyo ilaa iyo toddobiyo labaatan ruux hogaamiyaha dalka jarmalka angela markel oo maanta booqatay xaafadda shuld oo ah xaafad ay aada uga dhow webiga aar oo ah kan sababay fatahaadda ayaa sheegtay inay aada uga qaraacantay lixaadka masiibada wasiirada tamarta ee dalalka xubnaha ka ah ururka opec oo ah urur ay ku mideysan yihiin wadamada dhoofiya batroolka iyo saliidda ayaa xaddii maanta ku heshiiyey inay sare u qaadaan waxsoo saarkooda saliidda kadib markii uu dhaqaalaha dunida bilaabay in uu ka soo kabto dhaawacii ka soo gaaray coronavirus xubnaha opec iyo xulafadooda oo ay ka mid tahay ruushka ayaa ku heshiiyey in wixii lagu gaaro labaatanka mey ee sanadka soo socda ee labadakuniyolabaatanka kor loo qaado waxsoo saarka batroolka tani ayaa ka dambeysay kadib markii uu imaaraadka carabta ku hanjabay in uu si iskiis ah kor ugu qaadi doono wax soo saarka saliidda dalalka xubnaha ka ah opec iyo kuwa saaxiibada la ah ayaa sanadkii hore jaray wax soo saarkooda shidaalka toban milyan oo barmiil maalintiiba taasina waxay ka dambeysay kadib markii uu yaraaday dalabkii batroolka sababo la xiriiray cudurka covid dowladda turkiga ayaa sheegtay in labadii maalin ee lasoo dhaafay ay xadka koofureed ee ay la wadaagto iiraan ka qabatay ilaa iyo boqol saddex iyo soddon ruux oo muhaajiriin ah oo aanan aqoonsi wadan balse la ogaaday in badankood ay kasoo jeedaan afghanistan wasaaradda arrimaha gudaha turkiga ayaa xaddi maanta sheegtay in saddex iyo toddobaatan ka mid ah muhaajiriinta sabtida laga xidhay bariga gobolka van ay ahaayeen dad kasoo jeeda dalka afghanistan haatana dhegeystayaal aan ku yara nasanno heestani dabacsan waa tahay dhegaystayaal heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanadda nimco dareen ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii caweyska v o a ee caawa dhanka farsamada sandheere ayaa joogay idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur ee nabadgelyo